barnaamijka dhallinyarada maanta
ramadaan kariim halkan waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hereerka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
ramadaan mubaaraga dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa khamiis waana toddobiyo tobanka bisha mey sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa idinla socodsiinayaa nuur xasan nuur iyo anigu waa ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada degmada galdogob oo gacan ka geysanaya taakulaynta dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle marka hore urur ahaan waxaanu ahmiyadda siinay inan maadaama dadkii guryahooda ay ka barakaceen inaan gogolaha iyo bacaha roobka laga galo iyo dharka inaanu ka caawinno annagu intaasaan isu xilqaanay aad iyo aad baa bulshada usoo dhaweysay waxaa jira maaragtay maaragtay baca badan iyo items badan iyo dhar naloo keenay iyo dad lacaga soo diray oo yiri u iibiya aad iyo aad baa bulshada uga soo maaragtay jawaabtay waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa ciyaar dhaqameedka soomaalida iyo xilliga barwaaqada kaalimihii qasiidooyinka bisha ramadaan ayaanan iyaguna ka marnaa doonin barnaamijka qasiidada aan idinkugu talagalnayna waa qasiidadan
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
dowladda kuuriyada koofureed ayaa riixaysa sidii uu u qabsoomi lahaa kulanka la qorsheeyey inuu bisha soo socota dalka singabuur ku dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhigiisa kuuriyada waqooyi kim jong un waqooyiga kuuriya ayaa arbacadii ka digtay inay ka baaqan doonto kulanka haddii maraykanka uu ku adkaysto dalabkiisa ah in bunyaan ay burburiso gebi ahaanba hubkeeda nucleerka bayaan maanta ka soo baxay golaha amniga qaranka ee kuuriyada koofureed ayaa lagu sheegay in xukuumadda seol ay si dhow wada shaqayn arrintan ugala sameynayso maraykanka iyo kuuriyada waqooyi si loo xaqiijiyo inuu qabsoomo shirka trump iyo kim wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda kuuriyada koofureed anirahda kuuriyada waqooyi kim kai goan ayaa shalay sheegay in dowladdiisu ay dib uga fakari doonto ka qaybgalka shirka la qorsheeyey in uu laba iyo tobanka juun uu ka dhaco dalka singabuur haddii maraykanku uu sii wado dalabkiisa ah in bunyaan ay isaga baxdo barnaamijkeeda nucleerka madaxweyne trump ayaa isna arbacadii sheegay in maraykanka uu weli ku adkaysanayo sidii kuuriyada waqooyi loogu sameyn lahaa hubka dhigis dhinaca nucleerka ah
ugu yaraan shan qarax ayaa waxa ay ka dhaceen ghaza saaka waxaana rumaysan yahay in hal qof uu dhaawacmay wariyaha v o eda ayaa wuxuu sheegay inuu maqlayay qaraxyadaasi iyo gawaari kuwa gurmadka oo waddada cararaya daqiiqada kadib dadka deegaanka waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in bartilmaameedyadu ay ahaayeen xarumaha xamaas qaraxyadan ayaa imanaya kadib mudaharaadyo xoog badan oo ka socda xadka ghaza toddobaadkan ay israa'iil la leedahay kuwaasi oo ay ku dhinteen lixda qof in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen banaanbaxyadaasi oo muddo socday ciidamada israa'iil ayaa waxa ay rasaasooyeen dadka isu soo baxay iyagoo u adeegsada oo kale gaaska indhaha kaga ilmaysiiya dibadbaxayaasha ayaa sheegay in iyadoo bisha barakaysan ee ramadaan ay bilatay ay sii wadi doonaan banaanbaxyada
duhur wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim halka aad nagala socotaanna waa v o a washington dhallinyarada degmada galdogob ayaa wada olole ay taakuleyn ugu aruurinayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle warbixin arrintan ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
qaar ka mid a dhallinyarada degmada goldogob ee gobolka mudug ayaa bilaabay gurmad dhaqaale loogu aruurinayo dadka ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle ee ka soo barakacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudoomiyaha dhallinyarada goldogob maxamed jaamac ayaa ka waramaya dadaalka dhallinyarada ay bilaabeen ee dhaqaalaha loogu aruurinayo dadka hiiraan ka soo barakacay marka waxaan udahalnaya idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a beryahan waxaa wadnay barnaamij tabarucaad ah aan caawinayno walaalaha ay ku dhibaataysan beledweyne runtii waxaan ka danqanay dhibaatada baahada weyn ee haysta walaalaha reer beledweyne ayagoo qoysas tiro badan ee ka barakaceen guryahoodii daafaha magaaladan ay daadsan yihiin marka waxaanu bilaawanay barnaamij ah ololaha ugu magacdarnay taakule walaalahaga ku dhiban beledweyne runtii waxaan ka dhex istaagnay degmada galdogob anagoo marnay xaafadaha afarta xaafadood ee degmada galdogob suuq weyn suuq weyn magaalada galdogob runtii waxaan noo qabsanay wax aad iyo aad u weyn walaalaha reer galdogob waxay aad iyo aad u taageereen una taakuleeyeen walaalaha reer beledweyne dhallinyarada ku howlan gargaar aruurinta loogu gurmanaya dadka hiiraan ayaa v o e da waxay uga warbixiyeen waxyaabaha u qabsoomay maxamed fadil sheekh cabdikariim ilaa iyo hadda waxaa inoo qabsoomay annagu marka hore urur ahaan waxaanu ahmiyadda siinay inan maadaama dadkii guryahooda ay ka barakaceen inaan dogolaha iyo bacaha roobka laga galo iyo dharka inaanu ka caawinno annagu intaasaan isu xilqaanay aad iyo aad baa bulshada usoo dhaweysay waxaa jira maaragtay maaragtay baca badan iyo items badan iyo dhar naloo keenay iyo dad lacaga soo diray oo yiri u iibiya aad iyo aad baa bulshada uga soo maaragtay jawaabtay oo dareen fiican baa maaragtay kasoo celisay magacaygu waa cabdirashiid cali cabdikaxaan waa u mahadnaqaya idaacadda v o a runtii meel fiican ayay noo maraysaa garab istaaggii iyo isxilqaankii aan isxilqaanay bulshada reer buldogob waxyigelin iyo baab fara badan ayaanu u sameynay waxyaalahaanu ku baaqanay bulshadu inaynu la dul istaagto oo ay bixiso waxaa ka mida markanacooyinka tendooyinka roobka laga galo maryaha shiidka ama siday dadku u yaqaanaan baatiga ah haddii alla ku ronyay saabuunta iyo waxyaaluhu dumarku ay isku nadiifiyaan oo kale marka meel fiican bay hadda inoo maraysaa jaamac maxamed cabdulaahi ayaa ka waramaya fatahaadda webiga shabeelle dhibaatooyinka caafimaad darre ee ka dhalan kara xilligan walaal sidaan ogsoonahay khatarta uu leeyahay fatahaadda waxa weeyaan waxaa ka dhalan karaa dhanka caafimaadka markaan ka eegno oo darro tiro badan oo u geysan kara dhibaato ummadda reer beledweyne hooyo iyo aabo iyo carruurba intay leegyihiin oo dhan khatartaas waxaa ka mid ah oo darrada dhaacoonka ama shubanka ama halleeraha sida loo yaqaanaba waa cudur khatar ah oo ummadda layn kara waxaana keenaya jermiska biyaha soo raacaya oo ummadda waxa weeyaan shirkooda ku faafaya afka ka gelaya waxaa kaloo keeni karaa oo kamid ah kaneecada oo barsetdka la yihahdo kamalaariyada inuu ka dhalato oo ummadda aada iyo aada u saameyn kara waxaa kaloo kamid ah dhimasho inay timaado oo biyuhu ay dadka laayaan waxaa kaloo kamid ah khatartaas meesha yaalla oo kaloo kamid ah in bahalada dadka qalina masaska iyo xaaska ay biyaha usoo raacaan bashiir cismaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada qurbaha ka timid ayaa bulshada ku booriyey in loo istaago kaalmaynta dadka biyaha kasoo barabaxay runtii waxaa wax weyn oo lagu farxaa ah oo aan indhahayga ku arkay soomaali oo maanta meel kastay joogtaba isu booyeysa iscaawinaysa isu diirnaxaysa qof waxaanahay jecel in soomaaliya saacdo qof waxaanahay jecel in soomaaliya meel kastay joogaanba ay iscaawiyaanoo wax istaraan markaa wax istarta ayaa ilahayna wax ku taraa gacmahana isqabsadaan gacmana weli jir ayay wax ku gooyaan walaalaha kale ee daniya dibadba naga dhegaysanayana waxaan kula talin lahaa mari koowaad horta inay u duceeyaan in dadka walaaladeena ee dhiban ee beledweyne iyo meel kastay ku dhiban yihiin badaniya dibaddan ilaahay subxaana watacaala soomaalida waxay tahay waa qofka meesha bugta isiga badbashaada qof kasta oo soomaaliyeed dal iyo dibadda meesha uu ku dhiban yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala kurbada uu ka qaado annagana intaa yara aan samayno ilaahay subxana watacaala jir iyo xasanaad noogu siiyo fatahaadda webiga shabeelle ayaa sababtay barakaca boqolaal qoys oo ku noolaa magaalada beledweyne halka tiradada lasoo warinaya inay dhinteen hase ahaatee dhallinyarada goldogob ayaa noqonaysa dhallinyaradii ugu horreysay ee gobolka ee bilowda kaalmo dhaqaale loogu aruurinaya dadka ku dhibaataysan duleydka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
ramadaan mubaarak ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos uga dhegaysanaysaan washington dadka soomaalida ayaa waxa ay leeyihiin ciyaaro dhaqameedyo kala duwan oo ay caan ku yihiin kuwaasi oo laga ciyaaro deegaano kala duwan waxaana ciyaarahaasi sida caadada bulshadu ay isugu soo baxdaa xilliga barwaaqada iyo weliba marka ay xafladaha gaarka ay jiraan wariyaheena v o a cabdikariim olol ayaa warbixintan waxa uu noogu soo diyaariyey sida loo ciyaaro ciyaaraha gaar ahaan jaandheerta
guud ahaan gobolka sool ayaa xilliga barwaaqada waxaa laga ciyaaraa ciyaarta jaandheerta iyo ciyaaraha kala duwan waxaana dadku ay si weyn u jecel yihiin inay ka qayb qaataan qaarkoodna waxay daawasho u tagaan dooxyada iyo kaamamka duleedka magaalada laascanood oo ku yaala dhallinyaro fara badan ayaa waxa ay jecel yihiin inay bartaan halkani waa duleedka degmada adhcadeeye ee gobolka sool markaaad ku soo dhowaato tuulooyinka iyo jeexyada dadka reer miyigu ay degan yihiin ayaa markiiba dhawaaqa dhegahaagu waxa ay maqlayaan ciyaaraha jandheerta qaar ka mida dadkii ka qayb qaadanaya ciyaartaasi ayaan waxaan wax ka weydiiyey halkani waxay u yimaadeen iyo waxay uga dhigan tahay dhallinyarada kala duwan iyo dadka ciyaaraha iyagu sida weyn u yaqaana oo ku luuqaynaya magacayga waxaa layihahda aadan jaac muuse halkan cayaaro badan baa ka socdaa aroos baa ka socdaa malxamada aroos weeye aad iyo aad bayna u socotaa waana boqol boqol boqolkiiba boqol xilliga barwaaqada oo kale iyo in sidaa loo hadda ciyaaraha la ciyaaraya waa noocma ciyaaraha la ciyaaraya waa jaandheer weeye ciyaaraha hadda la waa jaandheer weeye ciyaarta hadda la ciyaaraya dad badan oo ciyaaraha yaqaana ay yimaadeen bal ka war nibadee nin buu ka badiyaa adigu iskala iskama wada galee niba nin yaqaan baa ciyaarta gala marka ciyaarta jaandheerta nin dhifa un baa gala marka waa taayiminkaa soo sawiratay weeye
ciyaaruhu waa okay si la doonaya u socoto ciyaaruhuna dee bal ka waran xilliga barwaaqada oo kale gobolka sool si wacan waxaa looga ciyaaraa ciyaaraha jaandheerta magacayga waxaa la dhahaa jaamac ibraahim ciise waxaan ahay dadka degan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood xilli barwaaqaha baan ku jirnaa gobolka hareerihiisuna waa barwaaqo waana nabadweyn nimcaana lagu jiraa cayaartii jaandheerta hay-adii aqal soomaaligai hiddaha iyo dhaqanka waaad u jeedaa waagaasiman yahay xaaladuhu si fiican ayay u kala socdaan cabdikariimhadda ayoo kale dee bannaanka ay u soo baxaan dee dadku horta waxay iska jecel yihiin laydhaa iyo magaaladu waa kuleyl noqoto cagaarkaas iyoybay ka faa'iidaysanayaan si ay dalxiis waxyaalaha dalxiiska la yidhaahdo oo kale dadku ay u soo dalxiisaan ay bannaanada ugu soo baxaan siyaabo badanoo kala duwan bay kule dadku ugu soo baxaan qaar waa baskiiqayalaan oo iska soo aadaan oo laydhaa qaar ilmaha iyo carruurta iyo dee bictures baa lagu galaa sawiraan lagu galaado saasay u jecel yihiin oo ay ugu soo dalxiisaan bal ka warran dhallinyaradu ciyaaraha haatan sidee bay ku yihiin dhallinyarada ciyaaruhu haddeer aad bay u fiican yihiin haddeer waa magaalada yaro joogtooga laakiin berigoor reer miyi baan ahaan jira oo xagga cayaarta jaandheerta aad baan u aqaana waxaanu islahayn baashu waa yaraatay laakiin haddeerta halkan ka baxaysaaba yaab leh oo kulliga yaanu wada daawanaynaabaoo yaab leh marka haddeer waanuba yaabannahay waxaan islahayn markii hore waa yaraatay laakiin haddeer aad bay uba xiisaynayaan oo dhallinyaradu u wada si weyn in loo soo nooleeyo oo ciyaarahan oo kale la qabto aad iyo aad waa dhaqankii hore waana taa haddeerta baxaysaa markaa dadkii haddeer dhaqankii hore uu dhammaan haddeer u socdaa siduu inkastoo aan ka mid ahay dhallinyarada aad u taageerta ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka haddana markii aad eegto wakhtigan la joogo waxaas odhan kartaa waxay ku sii jiraan gawaabsi waxaana ugu baaqayaa dhammaan ugu horrayn dadka soomaaliyeed inay isdib u raacaan asalraacoodii iyo hiddihii dhaqanka ay caanka ku ahaayeen maantana farxad gaara bay tahay run ahaantii waana aadna waan u jeclahay inaan ka qayb qaato inkastoo aanan ciyaari karin aadna waxaan ugu dhiirigelinayaa in laga gudbo aroosyadii sida loo beddelay ama xafladihii ee ah in cajalada la duubay iyo in arrimo kale la sameeyo oo ay qurux badan tahay in dib loo jalleeco hiddihii iyo dhaqankii aynu ka dhexlay awowayaasheen iyo ciyaarihii quruxda badnaa aynu caanka ku ahayn ummad waliba waxay leedahay dhaqan iyo cayaar gooniya iyo culture iyo traditional ay dadka ka soocan tahay marka cayaaruhu waa hidiye dhaqanka soomaali u gaara ee lagu yaqaano cayaaruhuna de waxay ku xidhan yihin wakhtiga isbedbedelkiisa iyo barwaaqa sooranka iyo aroosyada soomaalidu ay u tahay dee caado marka dhalinyaradu xilliga barwaaqada aadba xilliga barwaaqada waa xilliga aroosyadu jiraan ee farxadu jirta ee aad cayaaraha loo tumeeyo loo loo dhaqaaqo cayaaruhuna waa cayaartan dee laga cayaaro goboladan waa taandheer ceerigaawo waa waa waa cayaaruhu waa wax aad u fiican gobolada sool iyo sanaag ayaa waxay ka midka yihiin meelaha sida weyn ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka looga ciyaaro waxaana ay dadku sheegaan in ciyaaryahano badan oo si weyn u yaqaana ciyaarahaasi ay ka dhaxleen jiilal kala duwan iyadoo dadka reer magaalkuna ay si weyn u xiiseynayaan ciyaarahani ayaa waxay yihiin iyadoo lagu soo nooleynaya dhaqanka cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood waayadiguna wanaag badan lawarisayinaaden
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo warbixintaas laascaano kasoo diray halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a caqabado xoogan oo amnigu ka mid yahay ayaa haysta dhalinyarada soomaaliyeed ee ku kara ama ku dhasha dhowr gobol oo ka mid ah dalkan maraykanka toddobaadkan waxaa magaalada washington d c booqasho ku yimid xamse cabdisalaan axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha ardada soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadda ohio state university ee gobolkaasi ohio waxaana uu istuudiyaha uu v o edu ugu waramay waryaheena zahre cabdi axmed runtii arrintanna waa arrin aad iyo aad u weyn arrintanna waana arrin aniga laftirkayga runtii ma umoodin inaan yani inaan waayo arag ahay inaan runtii inaan soo arkay allah raxmo wiilaan aqaani baa sanadka hore geeriyooday waan soo xasuustaa taxsidii taxsidii iyo geeridii iyo duugii waan aaday markaas wallahi hadda waxa columbus haysato runtii wax columbus qaar ahaan annaga bes haysta ma aha waa waxay siyaaro soo aragtay oo waxay toano soo aragtay runtiina hadda markaan saan kulahay ma kaajooday yani meel xun laakiin wax wiilashan isdilaya iyo dadkan isdilaya dad badan baa magaalyaal badan baa saan soo maray columbusna were subsequently yani waan ku xignaa sababtan saas ku leeyahay waxa waayo runtii waxaan ka cabsoonaya dadka ama soomaali ahaan anagoo columbus degan ama virginia inaan niyadda inaan iska jibino alxamdulilah waxaa jira dhalinyaro badan oo howl badan oo fiican oo qabanayo laakiin meesha dhibaato ka jirta wax fiicanoo badanna way jiraan waaya marka ma waxaad leedahay dhalinyarada dhidhimanaysa ama isdilayso waxaa ka badan kuwa wax baranaya oo wadanka iyo deegaanka iyo dadka wax u taraayo waaya iyo haddan in yaraan ku daro toana waad aragtaa siyaalna waad aragtaa minnesotana waad aragtaa magaalayaal badan ay soomaalida ku nool yihiin dhibaatadan ama drug ha noqoto ama ha noqoto yno wiilal isdilay way ka jirtaa iyo runtii waa taqaanaa dadka soomaaliyeed af ingiriiska wisa resilient waa dad wax soo mara runtii siday la tahay we can overcome it and insha allah we, we have good leadership in, in columbus and we have good leadership in our communities hogaamiyaal fiican oo dhinaca bulshada columbus ayaa jiro waayahay oo masaajidayaasha iyo runtii ka fikirayo dhalinyarada iyo wiilasha bal waxaad iiga warantaa marka xamso marka taas laga soo tago maxay kula tahay in dhalinyarada caqabadaha haysto wax looga qaban karo way out ma jira oo adinka laftirkiina xataa dhalinyarada yarar ee waxbarta adigoo kaleeto jaamacadaha ka baxay ma jira hab aad ku fikiraysaan si aad u caawisaan dhalinyaradaas suuqa galay oo isdilay ha again su-aasha waa su-aal aad iyo aad u fiican hadda ururka ardada soomaaliyeed runtii focuskana waxa waayo inaan jaamacadda iyo ardada ajnabiga oo jaamacadda jooga inaan dhaqan ka barno kow dhaqanka soomaaliyeed inaan barno laba waxaan rabnaa annaga inaan is caawino hadda insha allah waan isku daynaa inaan magaalada inaan dhexgelna inaan masaajiyaasha inaan caawina runtii hami waan u leenahay waan rabnaa laakiin runtii dhaqaale ma heena dadna ma heena arday baa nahay runtii ani siday la tahay iyo dad badan baa baanumoodabaa ila raacsan fikraddan runtii waxaa loo baahan yahay inay waalidiinta iyo dadka naga waaweyn inay gacmahooda furaan runtii waxaan aniga soo arkay oo ay wiil maashin kusoo barbaaray waxa waayo waxaad arkaysaa wiilal inta badan waa wiilal oo markay nolosha ka dhacaan waxaad arkaysaa albaabka waa laga xirayaa meesha laga rabay albaabkana loo furo oo lasoo dhaweeyoodhibka hadda waxaad arkaysaa wiilal badan oo isku dayaya inay nolosha ku soo noqdaan meesha laga rabay inaa la caawiyo albaabka lagu xiraya anakoo dhalinyaro xataa waan ka wada hadalnay iyo alxamdulla jamacad saas bay ku fiican tahay ama ha noqoto waxa halkan columbus naga haysta ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto xataa wax yare cigaal ka sheekeysta waan ka sheekeysanaa qolwema ku wada imaana waan sheekeysanaa iyo arrintan waan ka sheekeysanay so hadda waxaan ka bilaabanaa anaka arday ahaan haddaad aragtid wiilaad dugsi la dhigan jirtay ama wiilaad dariska la ahayd halkaas ka bilow la saaxiibo la sheekee laakiin runtii waxaa laga rabaa waalidiinta inay fikradda cusub in iyaga xataa laftirkooda inay isticmaalaan iyo hadda rajo waan u leeyahay inaan runtii wax ka qaban karna laakiin waqti bay qaadanaysaa iyo waxaa loo baahan yahay ina waalidiinta iyo ina ardayda iyo dhalinyarada isla shaqeeyaan yacni as a community urur ahaan inaan isku wada imaano aan collectively hal si wada jir ah exactly ha waa tahay adinka dhallinyarada maxaad ku tala jirtaan ururka soomaaliyeed jaamacadda ohio state iyo arday halkan george mason firkad baa la bilaabay insu-aasha waxay ahayd sideen isku wada keeni karnaa sideen isku soo dhaweyn karnaa ururka soomaaliyeed oo degan minnesota iyo columbus iyo virginia iyo seattle oo le s s a oo le maxaa dhihi jiray la mideyn karnaa ha sideen isku wada imaan karnaa waa garta tusaale ahaan oo kale maanta cilad baa jirta ama maanta wax baa ka dhacay jaamacaddan markii wax markuu wax jaamacadda ka dhaco ama wax xun ha noqoto ama wax fiican waan isku wada imaanaa arday ahaan waxaan leenahay sideen sidan baan sameynaynaa beri markaa ka dhacda magaalo kale ayagana waanay mar labaad ka fikiraan sideen isku wada caawinaa sideen wax isku sheegnaa saas bay runtii ku bilaabmatay marka ka marka la bilaabay fikraddan waxay qaadisay laba sano inaa laysku keeno markaas alxamdulilah sanadkii labaad oo sanadkan seattle baan shirka ku qabanay waxaan ku qabanay jaamacadda university of washington seattle alxamdulilah next yearna shirka waxaan ku qabanaynaa toronto canada markaas insha allah waxaan rajeynayaa soomaalida dhegeysanaysa meel kastay joogaan hadday karayaan ama dhaqaalo ha noqoto ama ha noqoto xataa dadka inay wada sheegaan runtii in english you say potential potential badan baan wax muhiim oo waxaa idinku jiro muhiim idiin ah inaad qabataan ayaa idinku jiro hami ayaad leedihiin
waa hagaaga kaasina dhegeystayaal waxauu ahaa xamsa cabdisalaan axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha ardada soomaaliyeed ee jaamacadda ohio state university oo booqasho ku yimid washington d c waxaana uu u waramayey wariyaheena v o a sahar cabdi axmed halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatana waa ciyaaraha
mahadsanidaan duray dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horeyno kooxda kubadda cagta atletica di madrid ee ka dhisan dalkaasi sbain ayaa xalay ku guulaysatay tartanka yuroba league oo ah tartanka labaad ama koobka labaad ee ugu qaalisan yurub waxa ay ka badisay kooxda olombic de marsey ee dalkaasi faransiiska ciyaartan ayaa waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo eber oo ay guusha ku raacday kooxda atletica de madrid laba ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyey weeraryahanka u dhashay dalka faransiiska anton graceman halka goolka saddexaadna uu kooxda atletic madrid u xaqiijiyey kabtankooda gabi waana markii saddexaad oo ay atletico qaadayso tartankan tan iyo markii loo bedelay koobka yurub league oo horeyna la odhan jiray koobka ueva cup sanadihii kii ayay horey ugu guulaysatay maqsii xale waxaa ka dhaawacmay laacibkooda dimitri bayet oo sidoo kalena uu ka tegay tababaraha xulka faransiiska oo isna shalay ku dhawaaqay ciyaartooydiisa uu u soo xushay koobka adduunka ee bisha soo socota ka dhici doona dalkaasi rushia kooxda kubadda cagta atletic madrid waxa ay ku biiraysaa kooxda sevilla oo iina ah koox ka dhisan dalkaasi sbain oo horey saddex jeer oo horey ugu guulaysatay sanadihii iyo sanadihii kale ee ka horreeyey dhinaca kalena kooxda barcelona ayaa shalay joogtay qaaradda africa gaar ahaana dhinaceeda koofureed magaaladaasi cape town waxa ay saddex gool iyo gool uga badisay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee mamelodoy sundowns oo ka dhisan dalkaasi south africa waxa ay la ciyaartay koob lagu maamuusayey sanad guuridii boqolaad ee dhalashada halyeygii hore ee dalkaasi koonfur africa mandela laba ka mid ah goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada cusmaan dambele andre gomes iyo louis suwarez ciyaaryahan messi ayaa qaybtii dambe beddel ku soo galay waxaana taageerayaashiisa south africa ay ku qaylinayeen magaciisa iyadoo qaar ka mid ahna ay ilmeynayeen ugu dambayntiina goolhaaye janluji buffon ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ka tegayo kooxda yuventus kadib toddoba-iyo-toban sano uu kooxdaasi ka tirsanaa kabtan buffon oo lagu tilmaamo goolhaayihii ugu wanaagsanaa ee dunida kubadda cagta soo mara labaatankii sano ee lasoo dhaafay ayaa shir jaraa'id oo uu goordhoweyd ku qabtay magaalada turin ee dalka talyaanigu wax uu ku sheegay in kulankiisa ugu dambeeya ee yuventus uu u safan doono sabtida soo socda buffon waxa uu shirkiisa jaraa-id ku sheegay in shan iyo toban maalmood ka hor uu bedelay go-aankiisii ahaa in uu ka fadhiisanayo ciyaaraha wuxuu intaas raaciyey inuu haysto dalabyo kaga yimid kooxo kala duwan wuxuu yidhi toddobaadka dambe laba ilaa saddex maalmood oo nasasho ah iyo fikir kadib waxaan qaadan doonaa go'aan shan iyo toban maalmood ka horba waxaan ahaa ciyaaryahan hore dalabyo kala duwan ayaa ii yimid oo isugu jira kuwo ah in aan ciyaaro iyo kuwo kale oo ah inaanan ciyaarin shaqooyinka ah inaanan ciyaarin waxay igaga yimideen yuventus ayuu yidhi kabtanka xulka talyaaniga iyo kooxda yuve jiji buffon oo ah afartan sano jir waxaa sanadka labada kun iyo lixdii uu ka mid ahaa xidigihii talyaaniga u qaaday koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka jarmalka toddobaadkii hore yuventus waxa uu kula guulaystay horyaalka sagaalaad ee dalkaasi talyaaniga ee uu kooxdaasi u qaado buffon ayaa ku biiray yuventus sanadka labada kun iyo kowgii markaas uu kaga soo biiray kooxda barma wuxuu meesha ka saaray inuu aadi doono kooxaha talyaaniga hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda liverpool ee dalka ingiriiska ay aada u doonayso dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari sidaa aad aniga iyo dhegeystayaashaba aad nooga dharjisay ciyaaraha haatana ramadaan mubaarag ayaan mar kale idin leenahay waxaan idin haynaa qasiidadana waxaa ku luqeynaya kooxda xidigaha ee geeska bisha rabadaan soma waxaa ku luqeynayay kooxda xidigaha ee geeska rabadaan mubaarag ayaan dhammaantiin midalana meel kastoo aad joogtaan iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeena duurnimo ay wadajirka uu kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari anagoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonanaa nabadgelyo
nolosha sumarabada